halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oad ka dhegaysanaysaan muujada gaagaaban herarka efemyada geeska afrika ee magaalooyinka qaar iyo weliba caalamka o dhan ood nagala socotaan boggeyga v o a somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo talaado ah saddex iyo labaatanka bisha abriil sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo washingtonna waa kooiyo tobankii iyo barkii habeenimo idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
marka furida aan rabo inaan idinla cadhigto wallaahi waxaan isqaadashay inaan idinla furo oo aan la kala adkaanaynin oo ka kaa horeeyo qofka aan guddo aysan labis kuu noqonayn kan ilaahay soo wado ay jirtan aadan ku guulaysanayn marka waxaan rabnaa annaga dowlad ahaan hadda waxaan wadnaa xanaanah isugaalida waa wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalk ee soomaaliya oo ka jawaabayey kulan ay siyaasiyiin iyo xildhibaanna ku qabteen magaalada nairobi qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mida dugsi islaamiha oo laga furay magaalada edmonton ee dalka kanada madaxda afrika oo shir uga furmayo magaalada qaaxira kaasoo lagaga hadlayo waddamada libiya iyo weliba suudan isbeddelka ku yimid hoggaanka dalka yukrain maxaa suuro geliyo isbeddelkaasi iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
dalka sirilanka ayaa xaalad degdega soo rogaysa kadib markii farta lagu fiiqay koox islaami ah oo aan aada loo aqoonin inay ka dambeeyeen weeraradii xiriirka ahaa ee sabtidii ay ku dhinteen laba boqol iyo sagaashanka qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen boqolaal kale xilli ay ku guda jireen ciidda loo yaqaano eastert dowladda ayaa sheegtay in ay baadhi doonto in kooxdani ay xidhiidha leedahay ururada argagixisada ee dibadda waxaana ra-iisul wasaaraha dalkaasi raani wrikmasinge uu xaqiijiyey in dalkiisu hay-adaha sirdoonka ee shisheeye uu ka helay digniin la xidhiidha weerarka qorshaha ka dambeeyey weerarkana lala beegsaday ee kiniisado iyo weliba hoteello aada u xasiloon toban sanno ayaa dalkaasi dib ugu celiyay baadhitaano horleh madaxweyne matriba siriensa ayaa la filayaa maanta kulan inuu la yeesho diblomaasiyiinta ku sugan caasimadda dalkaasi ee colombo si uu u weydiisto inay gacan ka siiyaan baadigoobka suurtagalnimada haddii weerarka ay ku lug lahaayeen kooxa shisheeye hogaamiyaasha mudaaharaadyada suudaan ayaa sheegay inay sii wadi doonaan mudaaharaadyada khartuum iyagoo iska dhiga tiray dalabkii milatariga ee ahaa in wadooyinka ay banneeyaan banaanbaxayaasha islamarkaana ay qaadaan jidgooyooyinka midowda xirfadlayaasha suudaan oo hogaaminaya banaanbaxyadan ayaa sheegay in isniinta ay sii wadi doonaan banaanbaxyadan tan iyo inta xukunka ay ku wareegayso dowlad rayid ah kooxdan waxay ku baaqday banaanbax weyn oo maanta oo talaadaha ka dhacaya waddankaasi sidoo kalena khamiista ayay sheegeen in banaanbaxyo kale ay dhici doonaan isniintii shalay ayaa la arkayay banaanbaxayaasha iyagoo ka howlgalaya jidgooyooyin waddada yaalla gaar ahaana meel ku dhow xarunta milatariga ee khartuum oo sidoo kalena ah xarunta kumeel gaarka oo ay ku howlgalaan golaha milatariga suudaan ee dalkaasi sida kumeel gaarka u maamulaya banaanbaxayaashan ayaa tan iyo bishii diseembar waxay dalbanayeen isbeddel lagu sameeyo maamulka suudaan dalka masar ayaa ku dhawaaqday shalay sidoo kalena inay qabanayso kulan deg deg ah oo hogaamiyaasha afrika ay isugu imaanayaan iyagoo ka arrinsanaya arrinta suudaan subax wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegaysanaysaan magaalada nairobi shalay waxaa shir isugu yimid siyaasiyiin ka kala tirsan qaar ka mid a xisbiyada siyaasadda ee soomaaliya iyo xubno kaloo isugu jira aqoon-yahano iyo waxgarad waxaana shir ay halkaasi ku yeesheen ay ka soo saareen warmurtiyeed ay kaga hadlayaan xaaladda soomaaliya haddaba qodobada ay shirkaasi kaga hadleen waxaa warbixintan ku eegaya cabdixakiin maxamuud shirwa shirkan oo ahaa mid noociisu ku cusub yahay siyaasadda soomaaliya ayay ka dhex muuqdeen siyaasiyiin iyo aqoon-yahano iskaga kala yimi soomaaliya gudaheega iyo weliba dibadda xildhibaan cabdifataax ismaaciil daahir oo ka mid ah xubnaha shirka ka qayb galay ayaan weydiiyey ujeeddada shirkaasi ay u qabteen ujeedada shirka wuxuu ahaa aqoon isweydaarsi aan ku qabanay meesha nairobi aan ku qabanay waxaanan kaga hadalnay qodobo ay ku jiraan amniga guud ahaan dalka iyo gaar ahaan magaalada muqdisho oo faraha ka baxay sida una ogtihiin waxaanu ka wada hadalnay sida khilaafka maamul goboleedada iyo dowladda dhexe sida loo xallin karo ee wax looga geli karo waxaa kaleanu ka wada hadalnay arrimo ay ka mid tahay in maqaamka muqdisho oo wax weyn ka tari karaa nabadgelyada magaalada muqdisho in iyana laga wada hadlo oo sidii loo derdergelin lahaa la iska wareysto wadahadalla somaliland oo iyaga laftooda guud ahaan xasiloonida dalka qeyb ka qaadan lahaa iyana in sida sida ugu habboon loo galo marka waxaan ka wada hadalnay waxyaalaan u malaynana in dalka qaranku ay ku jira ishuya hadda taagan hadda taagan shirkaasi oo markii uu soo dhammaaday laga soo saaray warmurtiyeeda lagaga hadlay dhinacyo doora ayaa lagu sheegay inay shirkan yeesheen kadib markii sida ay xuseen xukuumadda ay u diiday in shirar madax bannaan lagu qabto muqdisho xildhibaan cabdifataax ismaaciil daahir oo aan weydiiyey ayaa ku dooday in xamar ay ka jirto caburin ha dabcan waad og tahay oo shirkan waxaa sidaan ku sheegay ka qayb gelayay dad ka yimi meelo kala duwan oo adduunka dad xamar lafteeda ka yimi oo ay u suurageli magaalada xamar waxaa ka jirta caburin aan horteed la arag oo lagu caburinayo saaxadda siyaasadda soomaalida in inta yare hadda xukunka haystaa loogu talageli kariya inay ku jirto caburintaas marka waxay saamaysay xorriyatul qowlkiiyo qofku inuu ra'yigiisa uga cabiro si madax bannaan oo aan wax faragelin kaga iman dowladda marka la wada socoto qilada wax loo qeybiyo waraaqo amar lagu siinayay inaanay inaan shir lagu qaban karin magaalada dad badan oo hadda maanta kasoo qayb galay ra'yigooda uma cabiri kareen sida ay maanta u cabireen haddii aanaan ku qaban meel ka baxsan magaalada muqdisho dee dabcan saynu ka warqabno xildhibaanaad tihiin siyaasiyiinta xisbiyada hadday noqoto xarumay ku dhex leeyihiin iyo xafiisyo idinku waad ku dhex shaqaysaan muqdisho ma isku daydeen shirkan inaad qabataan oo ma laydinku hor istaagay mise tuhunkaa iyo waraaqa aad tilmaanteen unbaad unbaad unbaad usoo joojideen aad xaggan ugu qabatay qaar kale oo isaga lamid oo aan ismidho hore ugu qabta muqdisho wax yarun ka hor ayaana laga hor istaagay marka shirkan laftiisa ma ahayn inaan intaan dalbanin lagama hor istaagay lakin shirar kale oo isagoo kale abaana laga hor istaagay marka sababaan hadda ugu noqono qofkii shirka hore noo diiday inaan shir labaad ugu noqono waxaan u arkaynay wakti lumis geesta kale wasiirka warfaafinta ee dowladda soomaaliya daahir maxamuud geelle waxaa lay ka hadlayay munaasabad lagu qabtay mid ka mid a hoteelada magaalada muqdisho ayaa isagoo ay soo xiganaysa warbaahinta guduhu uu maruu ka hadlayay mucaaridka sheegay in laga rabo dhaqan mucaarid oo quman siyaasiyiinta maanta jooga markaanahay ama anaga wasiiradii dadka ka tahay ama noqoto ama dadka xanaanka ama kuwada diida ama mucaarada leh ama dadka hanka hogaaminta qaba leh waxaa nala siman inaan isoo fadhiisano oo aan ka wada hadalno xilliga anaga kan kuna saaran yahay soomaali ahaan ama generation ahaan oo daayartaa weli ciid kan kuma saarna inaan anagoo isla jirno generation kale oo hawsha nagala wadayo midka dibadda jooga dibadda ma joogi doono midka gudaha joogana gudaha ma joogi doono midka gudaha jooga oo talada haysta annagoo kale inaan mudada wax u reebno oo wax la isugu yimaadaan ka rabo midka bannaanka joogo halka hogaaminta ku jiro inuu yimaado rabana kamaa tadiinu sudaan sidaad yeesho ubaa lagu yeelayaaye dhaqan mucaaradoo quman inuu sameeyo ayaa laga rabaa warmurtiyeedka ay siyaasiyiintan soo saareen ayaa sidoo kale gunaanadkii lagu xusay saddex qodob oo uu ka mid yahay qodob ay ku sheegeen in haddii madaxda dalku ay maqli waayaan baaqyada iyo tala soo jeedinta ay ku baaqayaan in saaminayda siyaasadeed ay isugu yimaadaan dalka gudihiisa shir qaranna bisha juun ee sannadka laba kun iyo sagaal iyo tobanka xildhibaan cabdifataax oo aan shirkaasi weydiiyey ayaa sheegay inay ugu talagaleen in ummadda soomaaliyeed ay kaga tashato aayahooda shirka waxaan ugu talagalay in ummadda soomaaliyeed ay kaga tashato aayaheeda oo waad og tahay oo dowladdii ay u igmadeen inay qabato inay u adeegto oo ay amniga wax ka qabato oo ay wax ka qabatay dalka maamul hagaagsan laga dhiso way ku fashilantay laba sanana waa wakti ku filan oo dowladda looga bogan kara inay tahay mid wax qaban karta iyo mid aan wax qaban karin hase yeeshee wasiirka warfaafinta ee soomaaliya daahir maxamuud geelle ayaa hadalka munaasabadaasi muqdisho ka dhacday ka jeediya ku sheegay inay ka dowlad ahaan damacsan yihiin hanaan isurraadin ah islamarkaana ay rabaan in la isku yimaado rabo inaani waxay tahay wallaahi waxaan isqaadashaha inaani noo baqnay oo aan la kala adkaanay oo kan kaa horeeyo dadka gudso aysan labisku u noqonayn kan ilaahay soo wada celintirkana aadan ku guulaysanayn marka waxaan rabnaa annaga dowlad ahaan hadda waxaan wadnaa hanaan ah isugaalin waxaan damacsannaha qorshe ahaan waqti dhowaan arki doontaa hanaan isugaalin ah marka dadka hadda oo dowladaha inta tageen aan dareemayn inay sii fogaanayaan waxaan leenahay meeshaan loo baleynaysay ma jirno wasiir yeernaan rabnaa in laysu imaadaan rabnaa yani maxaa idhahdaa baabuur misliinkaa laga badin shirkan iyo warmurtiyeedkan ay xubnahan nairobi ka soo saareen ayaa ku soo beegmaya iyadoo muddooyinkii u dambeeyey uu jira ismarinwaa dhanka siyaasadda ah oo ka dhex xaloosan xukuumadda iyo weliba siyaasiyiinta mucaaradka ee soomaaliya cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa warbixintaasi suukaayo soo duway halkaad kala socotaana waa v o a washington
soomaalida ku nool magaalada edmonton ee gobolka alberta ee dalka kanada ayaa daahfura dugsi waxbarasho oo islaamiya kaasoo noqonaya kii ugu horreeyay ee ay yeeshaan soomaalida gobolkaasi waalidiinta soomaalida ayaa soo dhoweeyey helista dugsi waxbarasho oo iyaga u gaara wariyaha v o eda ee kanada xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada toronto
soomaalida ku nool kanada ayaa dadaalo badan ugu jira sidii ay ula qabsan lahaayeen dalkan ay ku cusub yihiin iyagoo islamarkaana ilaashanaya dhaqankooda iyo diintooda soomaalida gobolka albeerta gaar ahaan magaalada edmonton ayaa dhowaan dhistay gole u noqda afhayeen oo ka hadla dhibaatooyinkooda sidoo kale xilli sii horreysay waxay iibsadeen dhul aad u weyn oo lacag badan ay ku baxday kaasoo la sheegay in wax loogu qaban doono bulshada haddaba waxaa hadda laga furay magaalada edmonton xarun waxbarasho oo islaami ah oo noqonaysa tii ugu horreysay oo ay yeelato soomaalida gobolkaasi cabdirasaaq ismaaciil xaashi ciro wuxuu ka mid yahay aasaasyaasha xarunta waxaan marka hore weydiiyey baahida loo qabo in la furo iskuul islaami ah oo soomaalidu ay maamusho iyadoo magaaladu ay ku yaalaan dugsiyo kale oo islaamiya waa mahadsantaha waa su-aal aada u fiican iskuul islaamiya aan dhehe iskuulle islaamiya way ku yaalaan edmonton laakiin annagu waxaan nahay communitiga ugu ballaaran oo hal qoomiyada degan waxaa lagu qiyaasaa edmonton inay degan yihiin afar iyo labaatan kun ilaa soddon kun soddonkaas kun oo dad soomaaliya waad garan kartaa inta ilmo ah reer walba wuxuu ka kooban yahay sida caadigaa la dhahaa lix qof taas macnaheeduna waxa weeyaan afar ilmood baa reer walba haysta celceliska qaar baa labayo toban haysta lakiin celceliska dadka intaa la ego soddonka kuna iskuul ayagu ay leeyihiin oo ilmahoodu ay aaminsan yihiin dadkoodu leeyahay oo hooyada soomaaliyeed ee soo galootiga ah aan luqadda ingiriiska iyo luqadda faransiiska labada luuqadood oo waddanka asalka ka ah aan midna aqoonin inay ilmaheeda xataa inay ilmaheeda diiwaangelisaa ku adag ilmaheeda inay caawisaa ku adag sidaas daraaddeed annagu waxaan aragnay baahidaas inay aada u jirto soomaalida ay hooyooyinka gaar ahaan aada ugu dhiban yihiin ilmaha iyo siday iskuulka iskuulka u geyn lahaayeen arrinta kaloo aan aragnay oo muhimka waxa weeyaan ilmihii soomaaliyeed mar kasta meeshay tagaan waxay ku arkayaan ummado kale oo maamulkii ah oo macallimiintii ah iskuul waxaa jira iskuullo communitiyadu gaar u leeyihiin tusaale haddaan usoo qaata bakistaanta oo kale bangaaladheeshka iskuullay leeyihiin marka ilmaha bangaaladheeshka markuu iskuulkaas dhiganayo wuxuu isu arkayaa communitigiisii iskuul ay leeyihin u dhiganaya laakiin ilmaha soomaaliga mar walba wuxuu isu arkaa inuu callaal yahay marka si aan callaasha uga saarna baan u doorana inaan u furno soomaalida iskuulka soomaalida degan edmonton ayaa muhiim u arka helidda xarun waxbarasho oo islaami ah oo ay leedahay soomaalida xabse cabdulaahi caanood ayaa ka mida dadka sidaasi aaminsan waxaan u arkaa inuu annaga muhiim noo yahay soomaali ahaan khaasatan horta muslimiinta dhan inuu muhiim u yahay aan u arkaa annagana qaas ahaan soomaali inuu muhiim u yahay maxaa yeelay iskuulka soomaali u qaasa ilmaheenna ayay faa'iido tahay waxay ilmaheenna ugu tahay faa'iido inay ilmaheennu maxaa la dhahaa luuqadooday ku baranayaan waxay kaga maxaa la dhahaa oo kaloo faa'iido ay ugu tahay meel hooyooyinkii waxay rabaanna ayaga ilmahooda ay kaga haqabtiri karaan oo wixii su-aalaha ay qabaan cunugooda wuxuu ku liito luuqadooda ay waxaga weydiin karaan wixii fikrada ay ku dhiiban karaan taas ayay maaragtay muhiim ugu tahay faa'iidooyinka kale ee xarunta ay ka heli karaan soomaalida gaar ahaan caruurta ayuu cabdirasaaq ciro ku sheegay inay ka mid tahay ilaalinta luuqadda soomaaliga oo noqon doonta mid la barayo caruurta kow waxaa ah ilmihii afkiisii baan xoogga saaraynaa oo waxaan rabnaa ilmaha inaan afkooda meesha ku barno maadaama annaga aan u madax bannaan nahay oo aan af kalena nala ku khasbayn annagoo intii kaleoo systamkii dowladdana raacayno labo waxaa ah ilmaha waan ka naxaynaa oo waa kaga duwannahay dadka kale waa faa'iido gooni ah oo tusaale ahaan anigoo kale iskuulka maamulka ah markay ilmo soomaaliya ama arko maadooyinka inuu ku liito ama uu waxbarashada ku fiicnayn anigu marka hore waxaan horta istaagayaa booskii aabbaha iyo hooyada midda labaadna waxaan jeclahay inaan la shaqeeyo hooyadii iyo aabbihii oo ilmahaas meesha ka soo saaro leanno ilmahaani waa ilmahaan ogahay barri inuu dalkayga iyo dadkayga wax tarayo ama ilmahayga hadhow macallin iyo dhakhtar u noqonayo marka labadaas faa'iidaba ilmo waxaan soo saaraynaa diinta islaamka yaqaana sidii iskuullada kaleba waa laga heli karaa taas laakiin ilmo afka iyo dhaqanka soomaaliga yaqaana oo soomaali dhab ah bimacna alkalima soomaali kanadiyan dhab ahaan rabnaa inaan ka soo saarna ilmaha xabse cabdulaahi waxay rumaysan tahay in helista xarun waxbarasho oo soomaalida u gaara ay meesha ka saari doonto midabta koor ama in si xun mararka qaar loo eego caruurta soomaalida marka ay dhiganayaan dugsiyada kale ee waxbarasho annaga soomaali annagaa ugu badan xooti ahaan wadankan annaga ugu badan meel kasta annagaa maaragtay ilmaheena ayay maaragtay lagu cusureeya lagu dhibaateeya marka meel annaga noo qaasa oo iskuul annaga noo qaasa ilmaheena aad iyo aad ayay ugu baahan yihiin soomaalida waxaa lagu xantaa oo waayadan dambena aad moodaa inay soo bixaysay in shaksi ahaan qofka soomaaligu uu yahay mid dadaala oo sameeya horumar ballaaran balse ay ibtilo ka taagan tahay in si midaysan horumarkaasi loo wada gaaro soomaalida gobolka albeerta waa kuwa ugu badan dalkan kanada marka laga yimaado gobolkan ontario waana dad aada uga dhex muuqda bulshada ay la nool yihiin marka laga reebo dhanka siyaasadda oo aysan weli ku yeelan xildhibaan gobol ama mid federaal si ka duwan gobolkan ontario oo labaduba leh xuseen nuur xaaji v o a toronto
wanaagsan mar kale dhegaystayaal dalka ukrain waxaa madaxweyne loo doortay volodimir seleniski oo ah nin caan ku ahaa dhinaca jirista filimada islamarkaana filim uu hore u jiray ku matalayay madaxweynenimo haddaba madaxweynahan cusub sida uu kursiga ku gaaray iyo weliba waxa uu ahaa filimkii uu hore u jiray oo aad loo hadalhayo ayaa cabdixakiin maxamuud shirwac waxa uu ka wareystay maxamuud carab sabuub oo ah suxufi madax bannaan oo jooga magaalada kiev ee caasimada dalka ukrain waxa uu ku dhashay meel u dhow kiev waxa aanu sidoo kale uu ahaa ama uu kusoo koray magaalada kiev oo wax ka bartay cilmiga sharciga ayuu bartay waa sharci yaqaan markii dambena waxa uu noqday jilaa waxa uu sidoo kale yahay nin wax qora ama qoraa ah waa majaajilayste waa agaa waa agaasimaha shirkadda loo yaqaano cartal shan iyo sagaashan oo jisho iyadu ama soo saarta filimaanta kartoonka ama filimaanta ciyaalka sidoo kale waxay soo saartaa filimaanta majaajilada iyo qosolka waxay sidoo kale soo saartaa filimooyinka jacaylka adigu guud ahaan filimaanta ayay soo saartaa waayo marka goormuu siyaasada kusoo biiray ee siyaasadda uu soo galay silenski waxa uu si dhaba u shaaciyey inuu kusoo biirayo ama uu yahayba murashax madaxweyne laba kun sideed iyo toban oo markaasi la filayay doorashooyinkii inay qabsoomaan laba kun sagaal iyo tobanka waktigaasi ayuu door biday ama uu ku dhawaaqay inuu kusoo biiray waan gartay hadda waa madaxweyne ku guulaystay dabcan dee tira aan sahlanaynna waa ku guulaystay wareegii labaadee doorashada maxaa u sahlay ama u fududeeyey inuu doorashada ku guulaysto isagoo ninkaa jilaaga ah waxyaabaha uu fududeeyey ama u suurageliyey waxaa kamid ah guud ahaan horta dadkaa kamid ah ugu horeeya oo inta ugu badan iyo mushkiladda ugu badani ay ka haysatay dhinaca dhaqaalaha ood moodo inuu waddanku yahay waddan qaniya balse aan ahayn waddan u isticmaalay qaninimadiisii waxyaabaha kale u sahlay waxaa kamid a galdololooyinkii dawladda oo waktigaasi isagu ololaha uu ku galay sida xasilinta dhaqaalaha oo uu sheegay in uu yahay nin xasilinaya sidoo kale waxaa kamid a walaal howlaha ama gobolada bariga oo dagaali ka socdo sida uu sheegayna ay dadkii hooyooyinkoodii iyo iyo magarata sida uu sheegayna uu usoo celinayo walaaladood iyo dadkii ay dhaleen iyo dadkii qoysaskoodii kala maqan uu ku tilmaamay guuldarro dagaal lagu guuldaraystay ayaa kamid a waxaa kaloo walaal ka mid a howlaha musuq maasuqa oo aada iyo aada u ragaadiyay waddanka uu isagu sheegay in uu yahayba sababta ku kaliftay in uu waddankan uu isu soo sharaxo madaxweyne waxaa la tilmaamaa inuu jilay filin madadaalaha ababa qosala oo dabcan isagu madaxweyne ku jilayo filinka haatanna waaba madaxweyne filinkaa isaga haddaad faahfaahin naga siiso filin nooceeyu ahaa horta waxyaabaha aadka loo hadalhayo weeyaan waa riyadii runta noqotay kolley wuu ku matelay filinkaa wuxuu ku matelayay madaxweyne qaabka jilliinka uu kusoo galayna waxa uu ahaa isagoo macalinimo kasoo bilaabay kadibna isu soo sharaxaya madaxweyne sababta uu isugu soo sharaxayana ahayd habka musuq maasuqa in uu la dagaalamayo ayay ahayd horta filinkaasi waxa uu ku saabsanaa qaab ay u dhaqmaan madaxda iyo madaxweyneyaasha waddanku ama guud ahaan si guud marka loo eego waxaanu diiradda saarayay waxyaabahan ragaadiyey hoos dib u dhigay isagoo inta badan kasoo bilaabay xagga hoose macalinimo kadibna uu noqonayo madaxweyne qaab majaajilaysan ayuu u dhigay oo qurux badan ood moodeyso in aada loo xiiseynayay taas oo waktiyadii ay kamid ahayd in aada loogu bartayba majaajiladaasi uu ku matelayay madaxweynenimada waan garta waaye ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo maxaa hor yaalla hadda waxyaabo badan baa walaal hor yaalla howlaha gobolada bariga ayaa hor yaalla ood moodeyso in diiraddu ay u saaran tahay dhinac kale waxaa ka yaalla sida uu sheegayba arrimihii yurub waxaa kale oo calaamatu su-aal hor taalla ah oo arrimaha musuq maasuqa oo inta badanba ah arrimo hor yaalla oo looga baahan yahay qorshihiisii iyo hawshiisii kaasi waxa uu ahaa maxamuud carab sabuub oo ah suxufi madax bannaan oo ku sugan magaalada kiev ee dalka ukrain cabdixakiin maxamuud shirwac ayuu uga warramayay sidii uu xukunka ku yimid madaxweynaha cusub ee waddankaasi faladimir saloniski
subax wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ayaan mar kale idin leenahay meel kastaa joogtaanba haatanna qaahira wufuud ka kala socota madaxda wadamada qaaradda afrika ayaa ku qulqulaya amaba kusii qulqulaya magaalada qaahira ee caasimadda waddanka masar halkaasoo uu ka furmayo shir lagaga hadlayo xaaladda dalalka liibiya iyo suudaan haddaba wariyahayaga xuseen cusmaan saxnuuni ayaa warbixin oo uu shirkaasi ku eegayo magaalada qaahira nooga soo diray
madaxda afrika ee soo gaaray magaaladan khaahira waxaa ka mid ah madaxweynayaasha dalalka south africa jaad ruwanda iyo congo sidoo kale madaxweynayaasha dalalka soomaaliya iyo jabuuti maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ismaaciil cumar geyle ayaa ka mid ah madaxda soo gaaray waddankani si ay uga qayb galaan shirarka degdega ah ee looga arinsanayo xaaladaha dalalka suudaan iyo libiya tv-ga qaranka masar ayaa sheegay labada shir inuu shir guddoominayo madaxweynaha dalkani cabdulfataax asiisi oo ah guddoomiyaha ururka midooda afrika afhayeen u hadlay madaxtooyada dalkani masar ayaa sheegay shir madaxeedka koowaad in looga hadlayo xiisadaha dalka suudaan iyo sidii ururka midooda afrika kaalin uga qaadan lahaa sidii dowladda suudaan looga taageeri lahaa deganaansho siyaasadeed shirka labaad ayaa diiradda lagu saaraya khalalaasaha ka jira dalka liibiya iyo sidii dib loogu soo celin lahaa geedi socodka siyaasadeed iyo sidii looga ciribtiri lahaa argagixisada dalka liibiya dor ismaaciil xuseen fayte oo ka faalooda arrimaha qaaradda afrika iyo carabta ayaa faahfaahinka bixinaya arrimaha keenay shirka looga hadlayo dalalka liibiya iyo suudaan magaaladan qaahira ee dalka masar waxaa ka dhacaya maantay shir degdega oo iskugu yeeray madaxweynaha dalka masar ahna madaxweynaha midooda africa hadda oo haya ayaa wuxuu iskugu yeeray shir deg dega oo ka dhacaya magaaladan qaahira shirka waxaa looga arrinsan doonaa xaaladda dalka suudaan ka aloosan oo ah in ay ka jiraan mudaharaadyo iyo banaanbaxyo iyo dowladdii oo wax badan dalka ka tali jirtay madaxweynaha ka ahay cumar xasan albashiir muddo soddon sano ah xilkii looga xayuubiyey asigana xabsi loo taxaabay dabadeedna ay la wareegeen ciidanka dalka suudaan taladii dalka shacabkina weli ay qabaan in ciidanka talada ay wareejiyaan waxaa jirtay hadda ka hor baaqa uu soo saaray midooda africa oo ku wajahnaa ciidanka qabsaday talada dalka suudaan oo ku ekaa inay oo ku mudaysanaa in muddo shan iyo toban cisho ah gudahood ay talada dalka ay ku wareejiyaan dowlad xuku- xukuumad madani ah wuxuu ka mid yahay ajendaha looga hadlaya shirka ka dhacaya maanta halkan magaalada qaahira ee madaxda midooda afrika ay falanqey doonaan sidoo kale shirka labaad waxaa looga hadli doonaa xaaladda ka aloosan dalka libiya ee u dhexeeya xukuumadda lasoo doortay adduunkan oo ictiraafsan yahay ee maamusha magaalada tripoli ee caasimadda dalka libiya iyo generaalka ku ah kasoo horjeeda ee la dagaalaya ee lagu magacaabo xaftar khaliifa ayaa iyadana looga hadli doonaa waana shir aan caadi ahayn oo deg deg ku imaaday oon ahaynin shirarkii u qorshaysnaay midooda afrika sidii lagu yaqiin waa markii ugu horeysay oo madaxda qaaradda afrika shir ay ku yeeshaan magaaladan qaahira kaasoo looga hadlayo dalalka suudaan iyo libiya madaxweynaha dowladda masar cabdulfataax asiisi ayaa dhowaan la wareegay hogaanka ururka midooda afrika xilli xukuumadda masar ay badashay siyaasadeyda ku wajahan dalalka afrika tan iyo wixii ka dambeeyey markii waddankani uu ka dhacay kacdoon xukunka looga tuuray xusni mubaaraga sannadii labada kun iyo ko iyo tobankii xuseen saxnuuni v o a qaahira
markana dhegaystayaal gabagabada idaacaddeenna inagoo ku sii siqayna codka macaan ee fanaanada xamdayar
halkan gaarrooba gaaraya falastiina waxaa tidhi midho guudka ka baxay oo gees kastaba bislaaday gudi looma afaysto qof ku goo idhaahdana garabshiiyo ma yeeshee codka macaan ee xamdayar ya waxay gabagabo ahayd idaacaddeenii aroornimo waa cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigu waa falastiin axmed iimaan isku dubaridkii bashiir abikar dhammaan waxaanu idin leenahay nabadgelyo
hagohen hagohen habagohene